بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته waa tasjiilaat alxuseyniya alislaamiya ama dubista cashiladaha diinta alxuseyni halkanna waxaanu idinku soo gudbinaynaa casharkii sideed iyo toddobaatanaade tafsiirka qur-aan kariimka waxaana soo jeedinaya sheekh maxamed sheekh cumar dirir qaan aakhirkeeda aayadda saddex iyo toddobaatan waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim lam yakhiruu calayha summan wacumyaana waxaynu ku dhex jirnay aakhirkii awsaafu cibaadi araxmaan addoommaha ilaahay ee waan wanaagsanaya tilmaamahooda waa awliyada ilaahay weeye cidda ilaahay uu xidhiidhiyey ee uu soo dhoweeyey waa dadka sifaadkan iyo tilmaamahan leh waxay isugu jiraan sifooyinkani takhliyatun wa taxliya in wixii dhibaato iyo dembiya ay naftooda ka hufaan qad aflaxa man zakaaha waqad khaaba man dasaaha wataxliya bialakhlaaqi alxamiida akhlaaqda iyo dhaqanka wanaagsanna inay naftooda ku qurxiyaan qofkuna markaasuu qof noqdaa wixii liita markuu ka siqsiqo ama uu naco ee damiirkiisuu diido wixii wanaagsanna uu ku tilmaaman yahay ee uu cisiga iyo wanaagga ka raadinayo akhlaaqdaasi waxay isugu jiraan dhowr iyo tobanka ah altawaaduc iyagoo aan kibirsanayn waa kuwa dhulka ha yar soconaya alxilmu dulqaadka dulqaadkuna waa arrin aada u muhiima qofka mu'minkaana ammaan u ah nacasnimo iyo ducufnimona aan ku ahayn altahajud iyagoo ilaahay caabudaya waktiga dad oo dhammiba uu seexday siduu saxaabigii ugu gabiyayay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam yabiitu yujaafii jamdahu can firaashihi ida istasqalat bilmushrikiina almadaajicu dadkaan iimaanka lahayn kolka ay hurdadakharta ku jiraan dhinaciisuu dhulka ka dheereeyaa nebigu calayhi salaatu wasalaam alkhawf ilaahay iyo naarihiisa ka cabsanaya dad aaminahoo isdhigtay maaha tarku lisraaf dad garte weeye wakhti iyo maal iyo cunno wixii loo dhiibayba xigmadda looga jeedo ma xadgudbaan wa tarku liqtaar shayga meeshii ku habboonayd kama gaabiyaan waalbucdu can ishirk cadaaladda asalkeeda og yihiin oo ilaahay xaqiisa cid kale ma siiyaan waaladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar waannasaahatu can azinaa waalqatl jariimooyinka waaweyn iyagu kuma faanaane way ka durkaan sida sinada waa dadkoo dhegtooda la dilaaciyo meel laga dhaco iyo waxaa la yidhahda dilka altawbatu ila allah bay ku ammaanayin akhlaaqda wanaagsan ay naftooda ku qurxiyeen waa inay ilaahay u noqonayaan ilaa man taaba wa aamana wa camila camalan saalixan waxay ka dheeraanayaan waxa beenta la yidhaahdo iyo dembiga iyo afxumada waaladiina laa yashaduuna zuur waxa ay yihiin yaqbaluuna almawaacid wixii wanaagsana qalbiga subkayee lilyaya ayaa qalbigooda u culan yahay oo u furan yahay dadam-a ma aha aayaddaasaa macnaha sheegaysa waaladiina idaa dukiruu biaayaati rabbihim ilaahooda aayadihiisa marka lagu waaniyo lam yakhiruu calayha summan wa cumyaanan aayadahaa uma dhacaan iyagoo dhagalo indhala laakiin aayadaha waxay u sujuudaan iyagoo dhadhan u samaynaya oo khushuuci ay ka keentay sujuudda oo indho iyo dhagaba u leh waxay yihiin yabtahiluuna ila allah ilaahay bay ducada aada u baryayaan waaladiina kuwii weeye markay ducaysanayaan yaquuluuna odhanaya rabbanaa hablanaa ilaahayagiyow nasii min aswaajinaa ooriyahayaga iyo waduriyaatina ubadkayagaba waxaad naga siisaa qurata acyun indha qabowsi wajcalnaa lilmuttaqiin ilaahayow dadka wajcalnaa waxaad naga yeeshaa lilmuttaqiina dadka ilaahay ka cabsada imaaman hogaamiye nooga yeel ducadooda waa sidaas weeye waxay ogsoon yihiin dadku waxa ugu muhiimsana uu ku tabaco inuu dad yahay markaa waxay ku ducaysanayeen ilaahaw dadka naga agdhow diinta noo waafajiyo dad miyir qaba nooga dhig ilaan waxba kuuma hadhin haddii islaanta iyo ciyaalku kaa waashaan oo dheg la qabta ay yeelan waayaan oo ay soo xaroon waayaan oo ay ku maqli waayaan oo ay sheegtaan inay ilbaxeen oo iyaga wax laga dhegaysanayo inta keliya gaalada doonaysaa waa inta infasmat bay dadka ku sameeyeen wixii ay siinaya wuxuu noqday in lagu maalgeliyo dadka inay ka farabaxaan ciddii laga taalo qaadan lahaa wax toosin lahay oo odaygii iyo islaantii ay noqdaan carruurtii kuwaan waxba ka dhegaysanayn dadkii maatida ahaa ee raggu waa rimin jiray qawaamiinta ay u ahaayeen ayaa laga farabaxay oo laga muruxsado la dawlade habiilis aaduu shaqo kuma lihid ag jooga uuna haw adugu marka goorta ay ooriyaha iyo ubadku noqonayaan dar indhuhu ay ku qabowsadaan waa markay dad ilaha yihiin haddii laakiin dad shaydaan ay noqdaan dee goor walba waxaad diiddaad ku arki doontaa goor walba waxaad ku faraxdo oo aad ku aragta ishaada ku qabowsata goor walba waxaad diiddo oo diinta ku xun oo akhlaaqda ku xun oo dhaqanka ku xun markaad ku aragtana ishaadu way ka nacaysaa oo waad karaahiyeysanaysaa inkaar baa kaa dhici doonto haddana kugu dhici waa kaa dhacday oo kugu dhacday ta aada habaarto ciyaalka iyo islaamka marka arrin sahlan maaha dadka oo lagu tabcoo dad la soo saaro marka cidda aynu mas-uulka ka nahay aan ilaalinno oo waktigeenna inta badan aynu ku bixinna ilaahay baa hidaayada leh laakiin iyo inaanu yaraysanin والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لا أنت يسوك شتان حق إيا وناج إيا دين إيا دل إيا ضد بين الله رمري إيا وبتكاك إيا تاكاك هرا وأرهم وين وجعلنا للمتقين إماما وحي تلمامي ساوحيهن درهم وين وحتى كفكر إيا إنا مراح النقران ددك وناك سنة صالحين تامرح نمضو واختيار لتمنيه ama la jeclaystaa waxa weeye dadka aada hogaaminaysaa markay yihiin dad wanaagsan oo miyir qaba oo ilaahay iyo ciddii wanaag ku hogaaminaysaba ka tala qaadanaya laakiin marka ay yihiin dad dawaqsan oo wareersan oo laga yaabo adiga laftaada haddaad istilaa islaaxa inay kula soo kacaan hogaamintoodu arrin noqon mayso waa lagu halaagsanaya sidaa darteed baa mu'miniintu waxay ku ducaystaan ilaahay oo madax naga dhig waxaanaad madax nooga dhigtaa almuttaqiin ilan jacala waxay ka mid tahay afcaashii nawaasikdahay ee mubtadaha iyo khabarka dusha ka qabsanaysa labadaba nasbinaysa mubtada iyo khabarkuna markooda hore sifiya mawsuuf bay soo haayeen taa macnaheedu waxa weeye ilaahayow annaga naga yeel wajcalnaa imaaman annaga madax nooga yeel lilmuttaqiina qof dad wanaagsan oo ku garab gelaya oo khayrka kugu icaanaynaya markaad hesho hogaamintooda waa la tamaniyaa sifooyinkaa dhowr iyo tobankaa intuu ilaahay soo xuse kadib waxau ihi ulaaika kuwa yujzawna waxaa lagu abaalinayaa alkurfa jannooyin alkurfa maqsino iyo guryo qaaliya bimaa sabaruu xejisashadii ay xejisteen waxalla wixii riixriixayay waxa ku riixaya ilaa wuu badan yihi bal waxa waxalla waxa ay sifooyin kusoo lahaayeen oo dhan wada sabir bay u baahnaay wax la iska daynayo iyo wax la farayo iyo cadow laga gaashaamanayo intoo dhan sabir baa u badnaan asabr ma sahlana inama yuwaffa saabiruna ajrahum bighayri hisaab wayulqawna waxa lala kulminaya fiiha jannada dhexdeeda tahiyatan bariida iyo wasalaaman badbaado salaam wanaagsan iyo bariida ilaahay iyo malaa'igta ka timi ayay leeyihiin tahiyatuhum yawma yalqawnahu salaam salaam baa soo noqnoqonaya khaalidiina fiiha way ku waarayaan jannada xasunad way wanaagsanaatay mustaqaran meel lagu sugmo iyo wa muqaaman meel la istaago meel la istaagoo deegaan noqota halkaasaa wanaagsan baa ilaha naartana ilahay wuxuu hi inahaa saa'at mustaqaran wa muqaama waa muqaabalo cajiiba wey qul waxaad tidhaha nebi maxamedow maa yacba'u bikum rabbii ilaahaygu idiinoo aba yeelaya dolow waxaad doontaan ahaadoo lawlaa ducaa'ukum haddaanu rabbi barigiinu jirin haddaanay cibaadadiinu jirin ilaahay addoonka addoommaha wuxuu ugu aaba yeelaa ummaddana ku qiimeeyaa agtiisana miisaan ay yeeshaan marka ay wixii loo abuuray garanayaan ee ay baryayaan marka maa yacba-u waa min alcib athiqal agtiisa miisaan kuma lihidin oo isaga kuma cuslidin haddii aydaan ahayn kuwa caabudaya oo baryaya marka qofka kaafirka ah ama qofkaan diin lahayn garab kaneeco ilaahay agtiisa wuu ka fudud yahay sida qofka muuminka ahi waxa weeye qofka muuminkiina mid ku culus ilaahay oo adduunyada o dhan inay meesha ka baxday fuuqdo suu nabigu tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam ayaa ka sahlan ilaahay agtiisa qof mu'mina in la dilo ama wax la yeeleeyo miisaanka ilaahay agtiisa ku leeya maa yacbaw bikum maa yubaali bikum rabbi lawlaa ducaaukum alla wuxuu yah ma jiro qofku wasni uu leeyahay ma jiro bal islaamka eeg siduu uqiimeeyey laba nafood weey qofna waxaa la yidhi ka nixinta naftiisa laga nixiyo ama waxaan wuxuu lahaa aad qacdatood ka nixisaaba kuba ciyaarta ama biraad saa ugu fiiqdo u naxo taasi waa ismiyo dembi sibaabu lmuslim fusuuq wa qitaaluhu kufr nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu le qofka muslimka ah oo la caayo waa faasiqnimo allah ka fogaansho wey iyadoo aada la dagaalantaana oba gaalnimaba kaasaasaa la yidhi kan kalena waxaa la yidhi la dagaalankiisaa derajo weyn ilaahay agtiisa ah iyadoo kow laga siiyo waddada laga duwo kaa kaafirka ah ayaa waxay ka mid tahay maxay dirwatu salaam alislaam islaamku waxyaabuhu aada u qiimeeya sarreeya waa laba qof oo labadaba ilaahayba abuuray marka naska aayaddu erey luqaabaa ku jira saasay culimmadu kusoo ururiyeen faqad kadabtum buu ilaha yidhi waa beeniseen wixii la doonaya inaad rumaysaan fasawfa yakuunu hadhow buu noqon doonaa beenitaankaasi lizaaman mid idinku dugleeya on dhanna idin dhaafin lizaaman mid idin irkaba oo idinku habsada lizaaman فسوف يكون جزاء التكذيب وهو العذاب لزاما عذاب كيمي بين انت هذا وبدين كواب سندونا سورة ليلة سورة الشعراء وسورة اللحية اللواتنابة بقوليو تضبي اللواتنوي وسورة كوكوبان هذا آياته هذا آيات كوبدينهين iyadu wuxuuna ka warrami doontaa dhinaca runtii caqiidada iyadoo wax badan tusaalayn doonta dadka hadday lu go-i lahaayeen dar horeo lu go-ay inaanay waxba ka faa'iidin dhowr qiso ilaa lix qiso oo ambiyadii hore lahaayeen ayaa markaa rabbi suuradda dhexdeeda uu ku soo aroorin doonaa bilowgeeda iyo dhammaadkeedaba ilaahay wuxuu ka bari yeelayaa nebi maxamed caleyhi salaatu wasalaam waxaa lagu sheego inuu saaxir iyo ama shaacir yahay asaa ilahay uu ka bari yeelaya kitaabkan kariimkaana waa ammaanayo bismi illaahi araxmaani araxiim طاسين طاسين ميم الله أعلم بمراده بذلك معنى طاضنا متكيد ومتقابا سين يا ميم نوا متكيد يرى صدح لحرف كتيرين قديس تلك تنصص آيات الكتاب المبين كتابك عدا آياته سوري كتابك وحول بعدين يفتيمنه وقرآن كان كريم كان يساقنا السيدي سواء يساقا واضحة هاي وحبكوا قرصونين لعلك واحد دودي النبي محمد الضاخع نفسك نفسك إلى هلاكت الله يكونوا مؤمنين إليك إليه إلهي الرومين وأنا مؤمنين لقوا وأنا وجد أي بعد نفسك هذا هلاك كذا وحالك كم مقدر لحج على النبي محمد عليه الصلاة والسلام وكل حج على بيتك وين ولا هنوران آه تين حريص بوها وما أرسلناك إلى رحمة للعالمين عالم قرن حريص بوي هل كاسك هذا مقنع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ugu adaygayo dadka hanuunkooda laqad jaakum rasuulu min anfusikum casiizun calayhi maa canaytum xariisun calaykum bilmu'miniina ra'uufu raxiim waa kulla xaj jeclaabaya dadka inana waa mudanay qofka inaad isku daydo bal inaad la dadaasho ilaahay baa hanuunka haye in nashaa haddii aanu doonno nunazil waxaanu kusoo dejin calayhim dushooda min asamaa'i xagga kore aayatan mucjizo fadallat acnaaquhum qoorahoodu waxay noqon doonaan lahaa khaashiciin lahaa khaadiciin fadallat acnaaquhum qoorahoodu waxay noqon doonaan kuwa gaalada ah lahaa aayaddaa iyo mucjizada khaadiciina mid u yuursata oo u foorarsata oo u dullowda ilaahay hadduu doonayo saasuu samayn laha dadkan aad arkayse kibree wada madax taagay hadduu doonayo dee wuxuu duldhigi lahaa buurtii uu duldhigay reer banu israa'iil intuu soo fujiyey ee dabeetana ay sujuud u wada dhaceen ilaa waa la yaqaanaa fulaynimadoode iyo sida isu dhiibayaana dhaqsaha laakiin ilaahay saama doonin khiyaar buu dadkii siiyo mid waliba wuxuu doortay abaalkeedu leeyahay wama yaatihim uma imanaya dadka min dhikrin qur'aan min arrahmaan ilaahay xaqiisa kay min muhdathin oo cusub xagga soo degida ilaa kaanuu waxay noqonayaan canhu mucridiin kuwa ka sii jeedsada mar kasta oo aayaadku ay soo degaan waxay leeyihin ayukum zaadatu haadihi iimaanan war bal soo degtayki keebaa iimaan uga kordhay bay leeyihin munaafiq iyo kufaarta nama saamayn waxba nagagama duxin ayay leeyihiin way beeniyeen laakiin dadka muminiinta saama alla waxa uli faqad kadabuu way beeniyeen gaalada qur-aankii fasayaatihim waxa uu iman doona ambaau maa shay warkii kaanuu bihi yastahziuun kay ku dheeldheelayeenoo qur-aankana wuxuu ka warramayo oo cadaada ayaa u iman doona waana u yimiba adduunyadii aakhirana wuu dambeeya awalam yarow miyaanay eegin ilal ardi dhulkii kaman batnaa fiihaa intaanu ka soo saarnay min kulli zawj nooc kasta oo kariim wanaagsan nooc kastaoo wanaagsan bal ilaahay nicmadiisa eeg faraa badan ee dhulka ka soo baxaysa nabaada dad iyo dunya waxay cunaan ee loo aayo iyo quruxdiisa kariim miyaanay eegin macnaa aayaadkan sidaad u akrida kuwaana u akri ha ka dhicine ina fii daalika arrintaa la-aayatan mucjiso iyo aayad baa ugu sugan la-aaya calaamo weyn oo cashara baa ugu sugan ayaa ku sugan ciddii anfacaysa wamaa kaana akharuhum mu'miniin intooda badani rumayn maayaan buu lahay intooda badani rumayn maayaan ilahay dadkan isagaa inaga ogo inagu waynu dadaali dadkana sida ugu fiican baynu diinta ku gaadhsiin laakiin alla waxa uu tilmaamay wamaa akharuhum wamaa kaana akharuhum mu'miniin aayaddaasoo soo noqnoqon doonta iyo aayadda ku xigta وإن ربك إلهها النبي محمد لهو العزيز الرحيم لهو العزيز وكي أود بدن الرحيم وكي نحريس بدن بلغة وصفية العزيز للأولياء لل... للأعداء والرحيم للأولياء وكان بالمؤمنين رحيما مركو عادة وقطونا إنه قبطه عزيز مركو نحريسنا يا أولياء ديس الرحيم لبدا wasfi si cidda uu kula dhaqmaa la sheegayoo dabeetana qisooyinkan soo socda qolana casiisunbuu ku ahaa qolana raxiimunbuu u ahaa ilaahay rusushiiyo ciddii raacday raxiim buu yihi cadowgay oo ah rususha ciddii beenisayna wuxuu u yahay casiis waid wakti xus nebi maxamedow naadaa rabbuka muusa nebi muuse u dhawaaqay aniiti lqowma adaalimiina buu lahay nebi muuse waxaad u tagtaa qolyaha daalimiinta dulmiga kuwa sameeyeoo dee lafatirba kuwaa dulmiga sameeyey qowma fircawna u tag fircoon qoladiisi alaa yattaquuna miyaanay cabsanayn dee ha cabsadeen dee faraacinada dulmigoodana dee laga warramayo qur-aanku aada buu kaaga warramay halkan iyo meel kaleba ilaahayna godob bay ka galeen ummaddana godob bay ka gadheen dulmigooduna mid aan horeba loo arag buu ahaa waxiid fii nawci la yaab badan ubad yaryaroo kurta laga jaro la laayo iyo kibir gaadhay inay ilaahnimo sheegtaan qaala markaa waxau ihi fircoon qaala waxau ihi nebi muuse nebi muuse waxau ihi calayhi salaam rabbi innii akhaafu ilaahaygiiya waxaan ka cabsanayaa an yukadibuuni inay beeniyaan woogi ninkaad taqaano waad la joogtaabaa layi fircoon iyo faataadhugtiisa iyo waxa ka soo food lehee ka iman doona woogi wayadiiqu sadrii laabtayduna way cidhiidhyamaysa oo kuwaa xaggooda markaan u kaco ma furfurni walaa yandaliqu lisaani carabkayguna ma furna oo fasiix ma ihi oo risaaladda si cajo badan uma gudan karo fa arsil ilaa haaruun fa arsil almalaka ilaa haaruun malagga u dir bal haaruun laftiisa ha loo yeedho hayla hawlgalo garab ha inoodo sidaasuu dee codsanayaayoo tan ceeb kuma leh ilaahay oo aada u cabato oo aada u sheegato wixii aada dareemayso o dhan intuba waa ammaan wey ilaahay in laga aamuso maayo addoonku wax kastoo uu dareemayo waa inuu ilaahay se u bandhiga taasaa muujinaysa addoon baahanin wy haddii laakiin afka uu buuro uu idhaahdo baahideeda ilaahay waa arkaa waxba looma aqbalayo ilaahay fadligiisa wuxuu doono wuu ku yeelayaa laakiin cibaadaday ka mid tahy ducadan tawaaduca iyo miskiiniintu ay ku jirto bal rasuulkaana igu xooji buuri رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سورة طه نفسهم طهيسي وشغل يا وحب لا يدهل كا وكد ريمي ولهم علي وح ولهم وح أصغنا ذا فراعنا ذا علي دوشي ذنب قدب ذنب ما ينقال الدلاء لكن وح أولي يقع وركي ذنبي قدب بين قط فأخاف أن يقتلون إن الدلاء ما كعب صنبا إلا رسولك وآدم ملق معه cabsidu way ku dhicin say dadka kaleba ugu dhacdo laakiin cabsidu maaha mid jaha wareerinaysa oo marinkiisa ejinaysa qaala markaa ilaahay baa yidhi kallaa kuma dilayaan lagama yaabo inay wax ku yeelaane fadhabaa biaayaatina la socda mucjisooyinka iyaganoo qaada innaa macakum annagaa idin garab taagan baa ilaaha wuli maxaa ka maqan qofka yidhi ilaahay uu ku yidhi anaa ku garab taagan mustamicuun waan dhegaysanayaabaa ilahay wy innaa macakum mustamicuun kuwa dhegaysanayaanu nahay wuxuu idinku jawaabaya waxaad ugu jawaabaysa arrin wuxuu ku dambaynayo wuxoo dhan ilaahay baa gacanta ku haya ilaahay maciyadiisaasaa loo bushaareey oo loo ballan qaaday abubakar sidiiq baa calaamcaloo nebiga calayhi salaatu wasalaam markii uu la socday ka baxsanayeen makay dhuumanayeen ayuu yihi wallaahi mid inaga iyaga gaalada ka midi hadduu hoostiisa eego waaba ina arkaya kolkaasuu nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam maa danuka ya abaabakr biithnayni allahu saalituhuma abubakar oo maxaad u malaynaysa laba ilaahay uu saddexeeyo laba ilaahay uu saddexeeyo cid walba iyagaa ka weyn marka ha u baqi sibaanay u dhacdo ilaahay wuu amray nebigan labadan rasuul markii la diray waa la amray amarkaa ilaahay bayna ku soconayaan ballanta ilaahayna way ku kalsoon yihin faatiyaa buu ilahay yihi utaga fircawnna ka laydhaao faquulaa waxaad tidhahdaan innaa rasuulu rabbi alcaalamiin rabu alcaalamiin caalamiintao dhan rabbiga iskale abuuray arsaaqaya ee maamulaya rasuulku soo diray baannay labadoodu macnaha meelaha qaarkoodna inaa rasuula laakiin halkan rasuulu risaaladooda waa isku mid keliyahoo dee dhan una wada jeeda oo istaageeraysa an arsil macanaa ku dhah an arsil dir macanaa annagana raaci bani israa'iilana raaci oo sideedaba diintu waxay usoo degtay limasaalix alcibaad addoomaha iyo dantooda marka qofku nuxurka asraaru shariica diinta ilaahay sirteeda marka ay dadku dareemaan taasay gartaanay fahmaan sida asxaabtu u fahmeen ridwaanullaahi calayhim iyo saalixiintii inaga horreeyey ay tahay inaynu ku dayanno diintu waa lidar'i almafaasid wa lijalbi almasaalix dadka wax alla wixii dan oo adduun iyo aakhirana waa u soo jiidaysa adduun iyo aakhira wixii adhaxjab ku ah ee fasahaadinayna way ka deerifaynaysa diinta saa in loo fahmo wey dhinac kastaba wixii ilaahay uu ku yidhi ee rasuulku uu ku yidhi kaasuu kugu jiraa wanaagku marka dadkii in la xoreeyo la badbaadiyo mustadcafiinta ahaa ayaa loo soo diray bacda tawxiid rusushan qaala markaa fircoon baa soo boodo laabta garaaco wuxuu yidhi alam nurabbika miyaanaan ku soo korinin fiinaa dhexdayada weliidan adoo ilmo yaroo mujo ah sawtaanu ku soo korinay walabista fiinaa waanaadna dhex joogtay min cumurika waktigaaga iyagoo ka mida siniina macnaha siniina min cumurik sanado cumrigaaga ka midana hadda waadna dhex joogtay wa facalta waxa aad samaysay faclataka fal dembiyaadkaagii allatii facalta ee aada samaysay la isla garan wa anta min alkaafiriina waxaanaad ka mid ahayd gaalada buud kuwii iga gaaloobay intaasuu isdabageliyay mujrimkaas cilibtigodaygaasi waxaasuu isdabadhigay oo isugu jira kala seegasho iyo inuu yaqaanay muuse oo isagoo ku sheegaya daciifnimo iyo isagoo godob xusuusiyo hanjabaal halkan usoo dhigay halkaasuu taagan yahayoo qofka muuminka ahi maaha inuu waxmoodo mid ilaahay ka durka waayo wixii yare uu kuu sameeyaana wuu sheegan yahay wixii yare uu kaa yaqaanaana waa fashilan yahay waxuu kuugu tudhayaana ma jiro imtinaan buu bilaabay marka qof wax kugu tara inuu kuu noqdo maaha kaa isaga ah ee kugu gallad sheeganaya ee doonaya waxa uu ku siinayaa inuu noqdo wax aada ugu shaqayso oo aada ugu habrato adduunyadan maanta aynu joognana dee dhaqaalaha iyo waxsiinta dowladaha muslimiinta iyo dadka ay yidhaahdaan way dib dhaceenoo waa la korinayaa ama way soo korayaan waxa la siiyaa waa waxa lagu gumaysta uun sidan fircoonu nebi muuse wixii uu siiyey ugu mano sheeganayo marka u horreeya waxaad kabar ka arkaysaa dowladdaasi way caasigaraowdoo xunaqabatayn baa bilaabmaysa baanka adduunka iyo hay-adda lacagta iyo agabkooda ha ka qaateen oo yaan laga ag dhowaanin marka la doonayo in lasoo jiidana waxaa laleeyahy dayntii waa kaa saamaxaynaa dayn marka horeba sanka laga geliyay dadka oo sumaynaysa marka fircoon wuxuu yihi war sawtii aada weliidka ahayd aada yarayd aynu kusoo korinay war sawtii aada muddo dheerna dhex joogteen aad waxaan sheeg sheegi jirin aad iminka sheegayso iyo rasuulnimadan war sawtii aada ninka dishay buuli wa facalta faclatak waa masdarulmara ayaa laha faclatan iyo ficlatan ficlatanna waa habu samayn sida waidaa qataltum fa axsinu lqitla waidaa dabaxtum fa axsinuu dibxa waa masdaru lhay-a laakiin kani waa masdaru lmara macnaha hal mar baad samaysay buui wax laga yaabay oo ninaad dishay annaga ah oo had iyo jeerna dadkaa isbidaya kibraya kooda dhintaa adduunyadao dhan baa la qaylaysa dadka kale haddii ay shuf beelaanna lama yaqaano waa la baadhaya arrinkooda weeye wax dhibi ma jiraane oo adiga arkayoo yuhuudda marka mid ka dhinto waa la qaylaya ama america markuu mid ka dhinto hal askari laakiin haddii ummadda kale ay shuf beesho iyaga waxaa la leeyahay waxba maaha waa la eegi doonaa xaajadaasi sida u dhacday marka fircoon waa xusuusan yahay ninkiisi wa anta min alkaafiriina bu dee isba kaafir buu u yaqaanaa dadka markaa diiday xumaantiisa qaala markaa nebi muuse waxau ihi facaltuhaa waan sameeyey arrintaasoo kii aan feedhay ah idan waktigaa oo ana min adaalliin anna kuwa gafsan baan ahaa garawshiyuu bixinayaa rususha ilaahay gaf bay u arkaan wixii aan ilaahay u fasixin kani wuu mutaystay in la dilo gaalka laakiin maadaamaan loo fasixin oo isagu uu ka gaadhsiiyey wuxuu ku tiriyey inay gaf ahay fa farartu minkum waan idinka cararay lamaa khiftukum markii aan idinka cabsaday markaan idinka cabsaday dee waan idinka cararay bu kamaydaan rayn idinbee ilamaydaan dulqaadan fa wahaba lii rabbi ilaahaygu wuxuu isiiyey isagoo ii bedelaya xukman buu isiiyey faham diintii ilaahay aan fahmay iyo xikmad ila nebi xikmadi kama maqne wajacalanii min almursaliin rususha la dirayna wuu iga yeelay wa tilka nicmatun buuhi fircoon jawaabtiisii buu wadaa owa tilka nicma hamsatulistifaam baa xadfan owa tilka taasi nicmatun ma gacanba tamunuhaa aada igu gallad sheeganaysa calaya aniga miyaad igu gallad sheegatay buuhi inaad gacan ii fididsood isoo korisay an cabadta bani israa'iil maca isticbaadika libani israa'iil adoo addoonsada reer banu israa'iil wareerka iyaga waad addoonsanayse waxa yaraan calfadaadi siisay mataasaad igu manno sheegan bal hadda labadaa isu dhig buuri aniga taa waad ii yeesho way jirta laakiin reer banu israa'iil oo ahaa qoladii mustadcafiinta maxaad ku samaysay bal hadda ijraamkaaga eeg dadkii iga ag dhowaa waxaasaad ku samayso kursaad ka guraysay marka saad aniga igu manno sheegan doontaa qaala fircawnu baa wuxuu ihi dee meesha ugu darane ku dhegan buu kolkiiba abbaaray wamaa rabu lcaalamiin ila war in badan baa ka dambaysay faqulaa inaa rasuulu rabi alcaalamiin an arsil macanaa bani israa'iil marka tii u horraysu ku dhegay wamaa rabu lcaalamiin rabulcaalamiinka ii sheeg buuri ilan isagun baa sheeganaya inuu rabbi yahay mujrim intaa yare dhulka kooban ee masar dee magaaladaa kooban eriyadaasuu ayuu ka talinayao boqor uu ka ah barina ma gaadhsiisnayn galbeedna ma gaadhsiisnayn arrinkiisu halkaasi u ilahnimo ku sheegtay oo ummaddaa uu aftuu ku qabsaday nebi muuse calayhi salaam sida uu wax ugu sheegayaa waxa weeye si aanu fircoon ku murma karin oo sidii ninkii namruud la odhan jiray uu muqaaladada uu sameeyey yidhi ana uxii wa umiid qudhaydaa wax dilo wax nooleeya arrin nadariya kalama hadlaya laakiin arrin daruuriyuu kala hadlaya oo aynu u jeedno mid la taaban karo ayuu uga dhigayaa ilaahay aayadda tusinaysa iyo daliilkiisa qaala markaa nebi muuse yidhi rabu samaawaati waalardi wamaa baynahuma ilaaha aniga isoo direen rasuulka u ahay cir iyo dhul iyo inta ka dhaxaysaba ka iskale abuuray wey in kuntum muuqiniina haddii aad rumaynaysaan yaqiininaysaan haddii yaqiin laydinka helayo qaar wax ka daadegayo aad tihiin dee ilaahay waa kaa fircoonu ma wuxuu odhanayaa markaa maanaa cirkiiyo dhulkiiyo inta ka dhaxaysa abuuray buu odhanayaa ilaa fabuhita aladii kafara baa taalle ma odhan karo fircoon halkuu fadhiyo uu isogi cirna sheegan maayo dhulna sheegan maayo markaa arrinkiisii waa inuu afmaroris iyo amakaag bilaabay qaala wuxuu ihi fircoon liman xawlahu dadkii hareerihiisa haabuu ku yidhi alaa tastamicuuna war miyaydaan dhegaysanayn war ninka ma maqlaysaan maa la yaabtaan wey kolkaa waxa ay tani tahay alaa tastamicuuna bal yaaba wey waa yaabgelin anu waa yaabsanahay qaala markaa nebi muuse wuu ku celiyey wuu ku disayaa miyuu uga turayaa rabbukum weeye idinkan laftiinuu rabbi leeyihin wa rabbu aabaa'ikum alawaliin aabbayaashiinii horena waa ilaahay abuuray bu wixii doonaabaha ka dhace xaqaa'iquu u dhiibaya jihaadkiibuu la galay fircoon buu taa la hortaagan yahay sidaasay tahy qofka muslimka ahi naftiisa iyo diintiisa iyo mabdi'iisaba uu ku kalsoon yahay waxaanuu ku gudbinayaa bimil-i fami afkiisoo buuxa ayuu ku gudbinayaa on macalducufaayn qaala markaa fircoon wuxuu yihi waxba kama jawaabin wax uu ka jawaabay ma jiro ee wuxuu yidhi ina rasuulakum wa rasuulkiinan aladii ursila ilaykum kan la idiin soo diree dad yahow sheegtay in lasoo diray la majnuunun waa falan yahay buui ninka maanta meeshan la joogo iyo caalamkan qudbal waxiid cidda keliha ay ka talinaysa ee dadkuba uu u wada sallimee loo saxeexay ninka halkaa isla soo taaga ilaahbaa isoo diray oo jira walla kani waa ka dhacsan yahay buui la qabsan kari maayo buu kani leeyahy sida maanta ay gaaladu u leeyihin ciddii naga baydha waxaa loo arkayaa un cid wadada ka baydhaysa oo halaagsami doonta fircoon waxa uu leeyahay walakan waa majnuun buuri qaala markaa nebi muuse wuu istaba dhigayaa isagu markaa waxa uu yidhi rabbulmashriqi waalmagribi wamaa baynahumaa ilaahay waxa weeye qorax ka soo baxayo qorax ka dhacayo inta ka dhaxaysaba isagaa leh in kuntum tacqiluuna haddaa wax garanaysaan buuri ugama tudayo wuu isdaba celin wuu isku daba celinayaa mar walba wuu sii akidayaa adilada alluu sii bayaaminaya bari iyo galbeed iyo inta ka dhaxaysa isagaa rabbi waa haddaa yaqi haddaa caqli leediin haddaa caqli leediin marka ninka taa garan waayey ee fircoon wax ka dhagaysanaya caqli male caqli yeeshoo waxeega wey qaala markaa fircoon baa soo booda waxau ihi lain ittakhadta ilaahan hayrii ilaahaan aniga ahayn haddaad samayso haddaad samaysatay buuhi oo aada caabuda la ajcalanaka waxaan kaa yeeli doonaa dhaartae oo dhaarta e min almasjuuniina kuwa xabsiga ku abaada alambaqadaydaan ku gelin doonaa buuhi war kuba ha yaraadee min almasjuuniin kuwa la xidho ee sijniga sijnigiisana kol haddii sidaaba loo galo laysma weydiin jirin qofka mar hadduu ku libdho ilan dadka mujrimiinta ah qof kol hadday gacanta ku dhagaan irhaabkooday ka mid tahay iyo cabsigelintooda oo u dhammaatay qaala markaa nebi muuse yidhi awalow ji'tuka haddaan kuula imid bishayin mubiinin wax cad wax cadoo umad qancin kara oynu isla eegi karna haddii aan kuula imidba miyaad xidhi uun oo miyaad hanjabi uun balota maad eegtid arrinka qaala markaa fircoon waxa uu leeyahay faati bihi balkeen in kunta min asaadiqiina haddaad kuwa runta sheegaya ka mid tahay mucjisada cadaad sheegaysa balkeen arrinkana ka soo daahiraya isma lahayn ay isku weydiin lahayba fa alqaa casaahu markaa wuxuu soo qadimay ushiisii faidaa hiya thucbaanun mubiin waa iyada oo thucbaan mas ah mubiinun cad macnaha muuqda oo bayaansan oo aan lahayn shaki oon ul loo malaynayn wanasaca yadahu gacantiisiibuu murh ka soo siiyey faidaa hiya baydaa waaba iyadoo dhalaalaysaoo warwaraysa linaadiriina dadka eegaya eegaya siaaday u eegaan waa kuwaa ku indhadaraandarayda maxaa ka iftiimay ilaahay nuurkiisiibaa ka iftiimay iyo mucjisadii rasuulkan ayaa markaa ka bidhaamay qaala wuxuunu ku yidhi lilmalaa'i xawlahu madaxyaweyntii hareerihiisa ah baarlamankii nacanlayaasha ahaa buu ku yidhi ina haadaa la saaxirun caliim waleekani sixir sixirle way aada u yaqaana yuriiddu wuxuu doonayaa buuli an yukrijakum inuu idinka saaro min ardikum dhulkiinan bisixrihi falkiisa inuu idinkaga saare famaadaa ta'muruun war maxay idinla tahy waxba ma soo kordhinin weeye sixir waa la yaqaana isna sixir buu keenay laakiin midhkana la yaabteena idin yaro wareeriyay aqoonta sixirku aada khabiir ugu yahay wuxuu iska dhigay dabeedna nin macluumaad dheeraada ka haya oo wardoonkiisu wax badan oonay ogeyn uu usoo sheegay marka wuxuu hi wuxuu u socdaa waxaana sixira u isticmaalay dalku qabsanayaa buui dalka dalku wuxuu u baahan yahay lagu guntadoo la difaaco diinta keliya hay leeyihin dadka mujrimiintii waa taas weeye waa duunyo la difaaco iyo dal la difaaco iyo kursi la difaaco intubana ma difaacmayaan diin la difaacaya haddaanay jirin bal ka taliya buuhi haddaba horeba ulamuu talin ulama tashan jirin oo dee ilaahunbuu sheegan jiray laga amar qaato intoo kuwa yaryare hoose loo soo maro laakiin xaaladiiba adkaatay xaaladdu markay adkaatana sidii aynu ku arki doono qisada malikatu saba famaadaa ta'muruun baa taagan qaaluu waxay idhaahdeen arjihu akhaahu dibdhig isagiiyo walaalkii wabcabtir fi lmadaayini magaalooyinka xaashiriina kuwa colaal iyo sixirlayaal ka soo ururiya isagana balcagta u dhigo arrinkiisa baxnaani dib ha loo eegeen ya-tuuka waxay kuu keeni doonaan dadkaa dirtaa bikulli saxaarin caliim mid sixirloo aada u yaqaana saxaar xirfad facaalku ah waa xirfadii oo loo nisbeeyey wansub akhalxirfati lilfacaali sida baqaal tamaar bazaaz oo kale macnaha nin xirfadba sixirkuyo aada aqoon ugu leh taladii buu qaato fa jumica saxaratu baa la keenay oo lasoo ururiyey limiiqaati yawmin macluum maalin la yaqaano maalinkii ciiddooda ahaa ayaa laysu wada keenay wa qiila linnaasi dadkiina waxaa lagu yidhi oo warbaahinta laga ogeysiiye hal antum mujtamicuun war ma idin soo ururaysaan dadaw soo ururada ayuu warbaahinta ku gaadhsiiyey lacallanaa natabicu saxarata sixirlayaashaynu raaci sixirlayaashu unbaa inoo noqon doona kuwaynu dabagalla in kaanuu humulghaalibiin hadday noqdaan kuwa adkaada shaki baaba jire la isku soo korodhiyo shaki waa jiraaye kuwaasi hadday adkaadaan bay leeyihin waynu raacay falamaa jaa-a saxaratu sixirlayaashii kolkii ay yimaadeen ila waxa weeyaan diin uma socdaana waa muxtarifiina bisixrihim sixirkooda ayay ku shaqaysanayaan dadka had iyo jeer aan waxba aaminsanayna sixirkaa iyo falkaa iyo kama dhammaadaan siba marka ay hogaaminta iyo waxaa ku jiraan qofkii walaaca iyo warwarka iyo kalsooni daraduna way iskaga badan tahay dabeetana waa kaa soo ururiyey mid waliba dhankiisa ha u jeediyo ha u rido tusbixiis iyo fooxiis iyo dhagaxiis isaguna wuu ka agdhow uu ka agdhow yahay shukuugtaa ku badan oo khaanadii uu qofkani yaqiinta iyo tawakulka iyo ku buuxin lahaa rumaystaantu ilaahay rumaysan yahay waa maran oo waxaan kale laga buuxinaya wax kala bilif garayo dabeedna isku qanay qaaluu waxay yidhahdeen sixirlayaashii kolkay fircoon u yimaadeen fircoon lifircawna waxay u yidhaahdeen ayna lana la ajran warbarota wax kale ha joogeene ma leenahay bay yidhahdeen qaxwaha iyagii iyo adduunkii in kunaa naxnu lqaalibiin meesha waa la dagaalamaya haddaanu adkaano doorta maxaa jira in kunaa naxnu lqaalibiin aina lana la ajran in kunaa naxnu lqaalibiin mushqaayad ma leenahay gacmo maran baa lagu xeeranayaa intaan la dagaal galay qaala nacam haah buuri malaha soo meermeer wa inakum la idan la min almuqarabiin waxaaba ka mid tihiin buuri kuwa la soo dhoweyn doono maal iyo madaxnimaa baan isugu kiin daray buuri idinku maal qura sheegaysa wuu arkay dee in lahayo wax soo kordheen dadku markaanay diin lahayna labadaa loo ballan qaadan oo maratuur arrinkooda dabeetana wayse soo miidhaamiyeen qaala lahu muusa markuu arkay nebi muuse iyagoo soo jahaysan qaala lahu muusa baa ku yidhi alquu ma antum mulquun alquu waxaad tuurtaan ma antum mulquun waxaad tuuraysaan bal tuura wa idinkanoo waxba idinma hadhina waa soo taagantihiin bal qadima bu sixiruu faruu raalli uga yahay maahee waxa weeye isagoo doonaya dadka in loo marmarsiiyo dhammeeyo oo aanay odrhanin wuu naga gashaday cunsur muhiima waxa ahaa oo na jebiyey uu naga horeeyey taasina ha dhamaatay bu horta taasina ha hadho markaasuu bal horeey isagu ila kalsooni buu qabaa fa alqow waxay tuureen buu ilaha yihi xibaalahum wa cisiyahum xarkahoodii iyo ulahoodii waxaa meesha lala shir yimi taasuu ahaa sixirkan xarig iyadaa la isku soo xidhay ulo sidee la odhanaya sidaa kamanka iyo miyuusigu xarkaa u leeyihiin jiijiidu ay uga baxayso ayaa dabeedna cod iyo dhaqaaq waxaan ay u yeeshay agabkaa la isku qarxinaya sixirkani waa qaybta la yidhaha sixirulkhiyaal ee ishu ay isbedelayso wa qaaluu waxay yidhaahdeen bicizati fircoona fircoon awooddiisaanu ku dhaadanay innaa la naxnu lghaalibuun annaga adkaan doona bay yidhaah fircoon aa miskiinkan wax ka dayaya helay naga dhiciya ninka yaa laytahum dadku kolka ay liitaan sidaasay meel xumba ah u cuskadaan ay waxumoodaan bicizati fircoonaba ayay marayaan iyaguna lacalana natabicu saxarata bay marayeen sixirlayaashaynu ku dabafay iyana fircoon bay ku dhaatay fa alqaa muusaa casaahu ushiisii buu soo tuuray faidaa hiya talqafu waaba iyadoo sidaa u guranaysa oo u hafaysa maa yaafikuuna waxay soo abuureen waxbaa la isku soo nadnadaye wuunay uruurisay uun sida baashan qudunquutada iyo qoratada iyo carabka ay ugu halqafto baashan yar quraanjada qaraabsanayso fawqiya saxaratu saajidiin sixirlayaashii baa la riday oo madaxa u wada kufay iyagoo sujuudaya macnaheedu waxa weeye si degdega qaaluu aamanaa birabbi alcaalamiina bay leey waxaanu rumaynay rabbi alcaalamiin ayaanu rumaynay rabbi muuse oo haaruun shakiguba ha ka baxee nebi muuse iyo haaruun ilaahii soo diray ilaahaasaanu rumaynay marka aqoontu walow sixirba ha ahaatee waa taa keentay qofkii inay badbaadiso aqoon daraduna dee waa ta keenaysa qofki inuu waxba garan waayo marka qofkan isagoo canaatamaya mooyaane nimanka sixirlayaashii waxay garateen waxaan inaan sixir ahayn leanna khubaradii sixirka qaybaha kala duwaneed oo dhan baa isu yimid oo kolkaasaa la arkay waxaan hore loo arag markaa waxay u waqaceen ay u saxeexeen inay mucjisata mudan in la guddoonto la aqbalo qaala markaa fircoon baa soo booday oo wuxuu idhi aman aamantum buu yihi aamantum lahu istifaamku wuu iskaga jiraa n hamsatul istifaan oo xadfan tahay أآمنتم له مياه الرميسين قبل أن آذن لكم انتانا لدين فاستحين وإنتا ماشا عدة وحكا لقد تلقاتين فاستحلانا يا هيدا مياه وإدارتين بود إنه كان لكبيركم وأكيد كوينا الذي علمكم السحر يفلق إذن بريف فلسوف تعلمون هذا وإذن قرنبو mar walba been baa ay u sheegaan dadka dulmi iyo gardarre iyo diin la-aan iyo baadil ku hogaamiya ummadda waxaa lagu maaweelinayaa been beentaasaa looga dhigaya wax xaqaa'iqa marka meelaha rasmigaa looga sheego ee wax laga baahiyo marka sida hooshoostaa la isugu sheego dadkaa waxaa lagu qancinayaa wax khiyaaliya oo aan asal lahayn ayaa lagu qancinaya oo dowladdoodii iyo dadkoodii madaxdaha ay ku dhawaaqayaan oo gadaal haddana iyagoo ay qalan wax fashilanaahayd kani waa kii weynaa sixirka barigu isagaana waxa uu yahay kii u weynaa ee kufrigiiyo fasaadka dadka baray low qadicanna waan jarjari aydiyakum wa arjulakum adimadiinna iyo gacmihiinna min khilaafin isweydaar baan u jari walow sallibanakum waxaan idinku dhisi oon idinku deldeli doonaa geetimireed ajmaciina idinkoo dhan fii juduuci nakli wey geetimireedkaasaan sidaa idinku nabaya wa fircauna dilawtaad waa siyaabaha ay mujrimiinta waxu cadaadaan qaaluu waxay idhaahdeen laa dayra dhibaata ma jirto bay idhahdeen dhib ma jiro waxaa doontaba dheh innaa ilaa rabbinaa munqalibuun annagu ilaaha iyagaanu u gadoomaynaa kol haddaanu aan la hortegayno dhibaata ma jirto kelmaddaa iyo kelmadduri waa kala fogi waa saasay tahay oo ولا أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان لله مصرعي خبيط صحابي قاسوا الله سوى تاقيد دل أياه حولي دب ماله كل هدان إلهي درتو دمان أيو وينك ساسيدا إنا نطمع وحان كرة شوين أن يغفر لنا ربنا إلهي يقول لنا فخطايانا كففك يجي أن كنا أول المؤمنين إنا ننقنيك ورسوشا رمية أغرية كل هدان بكارة إسلام كتبيني kol haddaanu doorkii kaalintii ugu muhiimsanayd oo aftixii islaamkaa qaadanay taa noo qorba idhaah way noo dhantay ilaahay naga dhaafo wixii hore horaanu u dhiiqon dhiiqo u galle markaa dee waxay noqdeen gelinkii horena saxara siduu ibnu cabbaas tilmaamay gelinkii horena shuhadaa gelinkii dambena shuhadaa nin la laayay weye kolka waa waxaynaa buu ilahay yihi waxaanu u waaxiyoona aanu amarnay ilaa muuse an asri bicibaadiya adoomahayga guuro geli waa reer banu israa'iil ka kaxee meesha هلا قحوا إلهي ترتيها له هجرون إنكم متبعون والله إذا راعية متبعون معها ومتبعون بفتح الباء لحن قار كذا خطر بضا متبعون والله إذا دبق لي إلهي وفي شيء نمن هريا معها هو يجاها ما هريا أنا وإذا دبق لي دونانه بل كجورة مركا ضد كستوم ومنين هو دين عطيستي أو رسوش كود دبق لي qaxoontiga iyo ilaahay dartii inay lufluuf u galaan bay ahayd laakiin ilaahayna uu heeliyo faarsala fircawn baa diray fil madaayini magaalooyinkii xaashiriina collaal wax soo ururiya ciidamadii magacyaasha kala duwan lahaa dee ka dagaalgelayay meelaha kala duwan ee ku dagaalgelayay qalabka kala duwan ayuu soo ururiyey gaaladuna had iyo jeer wax ka fulaysane mar alla marka la idhaahda islaam baa la weerarayaa agabka waa in aada loo badiyo taxaalufka la badiyo oo laysu soo ururiyo wax badan laysu keeno xaashiriina la soo ururiya buuhi colka ina haaulaa'i buuhi kuwaa reer banu israa'iil xalay guuray la shirdimatun waa koox shirdimadu waa qayb yar wey qaliiluuna yarba horta taasi way jirtaa buui way yaryihin wa inahum iyagu lanaa inaga lakaa'iduun way naga cadhaysiiyeen ninkaa cadhaysiiyeyna wax la daaye maaha wa inaa la jamiicun inaguna waxaynu nahay colaal حاذرون أما حذرون لبدا قراءة سبعية فيتيغن oo aan la dagi karin marka meesha laga dhaqaaqabu had iyo jeer mujrimiintu waxay dad ku laayeen waaqa ummadaasi way yar tahay inaguna waynu xoog badan nahay waanaynu cadhoon marka waa inaynu ciil iyo cadho baxnaa waa taas unbaa jirta maanta geeljiraha wuxuu samayn jiray marka uu mid kale iska yoolbaadayo iska tijaabinaya aan isu baxnaba odhanaya bararta aane markaa hadduu legdo mar labaad legdo uga xageeyo uga minjeeyo waxa weeye cishada dambe waddada waa inuu uga sii baydho imika adiga arkayo gaaladu wadan hebel bay tijaabiyeenoo wallahi ka adkaanay kaasi malaa uu ka yara adagi haddana kii kale afghanistan oo ciraaq baa kusoo xigta may kol hadday halkaa marayso meel walba waa in farta loo sii lulaa marka fartaasaan lulayaa suuriya waddada ha ka baydho eeraan ha ka baydho soodaan oo yamano saasay usii soconayso wax kaloo qaanuun ahoo jirayaa ma jiro waa kii gelijirahaye kow legdee laba legdee wixii kaloo dhan waddadu ka duwan muuqaalkaasay leedahay adduunyada laguu sheegayo marka had iyo jeer ay tahay aan dhaqan iyo akhlaaq iyo qiyam iyo diini jirin sharcina ma jiro wax jiraaba ma jiro waa kaa fircoon wuxuu leeyahy kol hadday yar yihiin oy ducafadaa yihiin inaguna rag waaweyn oo laga cadhaysiiye aynu nahay waa inaan cadho baxna cayliya cadho aan baxna buu horta na dabageliyo dabeetana isagoo colaal wataa aanu qur-aanku cayimin tiradooda laakiin dabcan intaasoo jeer ka badan u reer banu israa'iil macalmaatidooda ayay daba dhaqaajiyeen faaqraqnaahum buu ilahay yihi waan waxaan faakhrajnaahum waxaanu ka saarnay faraacinaday ka guureen markii ay daba hinjiyeen kuwan min jannaatin beero wa cuyuunin ila biyaa wa kunuusin iyo baanan wa maqaamin kariimin iyo bangalooyin wanaagsan beero ila biyaa iyo baanan iyo bangalooyin cajo badan waxalala wixii dad isku qoofali jire boqortooyen isku hagaajin jireen adiga arkay xadaaloodiibaa halkaa maraya xadaaloodiibaa caalamku u daawasho imanaya xadaarada iyo dhaqaalaha iyo tabarta lagu bixiyey awooddii ummadoo dhan ba xadaal lagu bixiyey maxaad u malaynaysaa wax kaloo lagu raaxaystay intay nool yihiin halkanaa loo goglay kii dhimanaya aad aragtee xajarka keliya ayaa labaatan tan ah dhagaxa keliya walaa mitro iskuweera qofkii tig arkay baalaha ahraanta la idhaahda ee baalaha isa saaran ee lixdanka mitir kor isu saaran marka ilaahay waxa uu tilmaamay beerahoodii ilihii biyaha ee ka dhex butaacaya iyo bahashii lacag ahayda lagu dhex aasay iyo maqaamkii kariimka ahaa macnaha maqaamka kariimka ahi waa meelihii lagu raaxaysanayay guryaha wixiiba waa laga mastaafuriyey maraq waa laga soo dareeriyey kadalika buu ilahay alamru kadalik arrin waa kaa haddaba taariikhda a qoraysaana qur-aanku sajiliya waa kaa halkaasuu ku dambeeyaa kibir iyo dhugdhugta iyo awood sheegashada wa awratnaahaa buu ilahay waxaanu dhaxal siinay bani israa'iila un baanu ku wareejinay xil wareejintaasaa timid oo kuwanna waa laga dareeriyey kuwanina way u aayeenoo way u hadheen way ilaahay baa isku wareejiyey faatbacuuhum way dabagaleen mushriqiina iyagoo qoraxdu ay soo baxayso falamaa taraa aljamcaani markii labadii colay sarkeen isha biriq markay ku siiyeen reer banu israa'iil wixii oo soo gurdamaya qaala waxay yidhahdeen asxaabu muusa nebi muuse reer banu israa'iil oo la socdaa yidhi innaa lamudrakuun wallahi waa layna hayaa dhan loo nuxsadaa ma jiro badiina matanaa fircoon aynu naqaanayna makanaa wixii dee kurta ka soo guri jiray ee dhabarka uu ka rari jiray lamudrakuuna bay yidhahdeen iyagoo hadalka innada iyo laamta iyo waa waxyaaba hadalka lagu adkeeya fi cilmi alcarabiya innaa lamudrakuun bay yidhahdeen qaala markaa nabigenina wuxuu ihi kallaa waa kalimatu rabcin wa zajri lagama yaabo halkaa iska dhig ila isagu wuxuu haystaa bushaaradii ilaahay uu siiyey marka horeba loo bushaareeyey nebigan ee ilaahay uhi fadhabaa biaayaatina inaa macakum mustamicuun maciyadii ilaahay ben ina maciya rabbii sayahdiin ina maciya wehelkayga waxaa rabbi ilaahaygi sayahdiin isagaa jahaynaya kadaabuu lagama yaabay inaynu ambino ilaahay baa jahaynaya sidii bay u dhacday فأوحينا إلى موسى وحنو وحيوني فرني أن اضرب بعصاك البحر وشادنا تيدتهم بضا صاغلفو بضا صاغلفو وقل عجيب متعددة الأغراض وسيدوين الله استعمال يا كلا تدول مريقك بين قوين سبيا لقسي دينا يمر واتا عادة ومرتا واتا بريشد على لقنا يبض وكل فتوى فانفلق وكلا دلاعي بضي فكان وحو النغضة كل فرق قيب ولبك الضوض بورتي العظيم وويني biyihii sii socday iyo kuwii soo socday ayaa kala joogsaday mid waliba halkiisaasu ka laabanaya isagoo mawjada ah eryada dhexena way banaantay firqigu waa qayb dhowdkuna waa buurta weyn ayay mid waliba halkaasu ka hiraya eryada dhexena waa banaantay british laabmoo milatarigu dhigtaan haddaad arki jirtay kanaa markaa mid sallaxan oo ilaahay diyaariyey waaslafnaa buu ilahay waxaanu kusoo dhoweynay sama halkaa al aakhariina kuwii kale soo socday faraacinadii soo gabaara gurdaynaysana bartaasay daf soo yidhaahdeen iyagoo iska shabkaxsanaya oo waxay u qaateen meel bannaan oo caadiya waanjeynaa waxaanu nabadgelinay muusa waman macahu iyo ciddii la socotay ajmaciina sidii ay u dhammaayeen ilmo yar oo markaa wax ka noqdayna ma jiro uma aqraqnaa waxaanu hafinay alaakhariina kuwii kale kuwii kalena markay meeshii soo galeen ayaa dabeetana biyihii ilaahay isku sii daayey ilan isagaa kala hayey halkaasay ugu dhammaatay intaasaaba arrinkooda uma aqraqna alaakhariina weeye jumlada ah ayaa warkooda ku dhammaaday alla wixii dawlad sheeganaya ee ciidama sheeganaya wax soo ururiyey ee lahaa ina la jamiicun xadiruun uma aqraqna alaakhariina weeye warkooda ina fii dalika laaayatan wamaa kaana akharuhum mu'miniin waina rabbaka lahuwa alcasiizu raxiim markaad arkaysa sifooyinka ilaahay casiiz buu cadowga ku noqdo raxiim buu uyahay awliyadiisa watlu calayhim ku dul akri nabaa ibraahiima dadka ku dul akri nebi ibraahim warkiisa id qaala liabiihi wa qowmi aabihii iyo qoladiisii wuxuu ku yihi maa tacbuduuna maxaa caabudaysaan aabbo waxani muxuu yahay wuu garanayaa laakiin fartuu ugu fiiqayaa bal si ay ugu fiirsadaan qaaluu waxay idhaahdeen nacbudu asnaama baanu caabudaynaa fa nadalu lahaa caakifiin fa nadalu waxaanu ahaanaa lahaa iyada uun caakifiina kuwa dul yoorara hadalkoodaaday ka muuqanaysaa inay tahay dacufa aalibu waalmadluub inay labaduba isla baktiyeen waanu dul yoorurnaa un qaala markaa wuxuu ihi hal yasmacuunakum miya idin maqlaan id tadcuuna marka baryaysaan ama u yeehanaysaan waa iga su-aale aw yanfacuunakum aw yaduruun wax ma idinku taraan waxse ma idin yeelaan haddaa ilaah ku sheegteen qaaluu waxay idhaahdeen bal mee midna ma jiro waxna ma maqlaan waxna ma taraan waxna ma difaacaan intaba ka garownay wajadnaa aaba'anaa bay idhahan aabbayaashayo waxaanu helnay kadalika yafcaluuna iyagoo sidaa samaynaya aabbaanu aragnay isagoo arrinkaa samaynaya waa caadadeeda waiska caado waanu la qabsano soo jireen bahi la khilaafi maayo halkaasay ku aroortay waxa aan daliilka lahayn foolxumadiisu waa kaa qaala markaa wuxuu ihi afara'aytum iga warramaa maa kuntum tacbuduun waxa a caabudaysaan antum waabaa'ukum idinka iyo aabbayaashiinii alaqdamuuna ee horreeyey idinka iyo aabbayaashiinii horreeyey bal iga warrama aan idin baraarujiyo waxa caabudayseen fa inahum iyagu caduwun lii colba iyihin kuwaa kol haddii lagu ambado dad ay lumiyeen anigu col baan la ah macnaa u turi maayo wey waa kii dee burburiyey suuratulambiya saynu kusoo marnay ilaa rabb alcaalamiin ilaaha rabbulcaalamiinka ah isagu ka i naxariisanaya weye ka ilaahayga ah weye laakin acbudu rabba alcaalamiin waa istisna munqatica rabbulcaalamiin kama mid aha kuwa cadowga u ah aladii ilaahi weeye khalaqanii abuuray fa huwa yahdiin isaga ay jihaynaya meesha wanaagsan igu hagaya waladii ilaahi weeye huwa yucimunii iraashimaya wayasqiinii icabsiinaya cunno iyo cabitaanba isaga ay siiya intuu ii diyaariyu habka nafka ugu guri lahaa ii sallaxay waidaa maridtu kolkaan xanuunsadeen bukooda fa huwa yashfiin isaga ay caafimaadiya waa run wey dii maanta cudur kugu dhaco dhakhtar iyo xigto iyo cid kastoo ku jecel midna kuma kicin karo haddaanan la qadarin haddaanu ilahay qofka shimbir u bixinayn waa laga quusanaya qofka waa la karaahiyeysanaya kan in lauga raaxeeyaa wanaagsan bay tegaysa kolka dambe lagu sii noco fa huwa yashfiin waladii ilaahi weeye yumiituni waa dhaadanaya ilaaha xaqa aha isagu leeyahy allaahuma mawlaana walaa mawlaa lakum siduu nebi maxamed lahaa calayhi salaatu wasalaam waladii ilaahi weeye yumiitunii idilaya uma yuxyiin ina soo noolaynaya geeri iyo nolol isagaa ilaahay haya haddaa idinku tidhaahdeen kuwa iyaga waxba ma hayaan bal hadda ilaahayga eega waladii amacu waa ilaaha aan sugayay en ku rajo weynahay an yakfira lii khaiiatii inuu gafafkayga iga dhaafo oo uga tirtiro yowma addiin maalinka qiyaamaha ilaahaasaan rajaynaya gefkayga inuu iga dhaafo qofka muuminkaa waxa u darani waa dembigiisa iyo gefkiisa laakiin umadurna wuxuu cunayo iyo wuxuu cabayo way sahlan yihiin marka taasu aada uga waroorsan yihin kolkaasuu dabeetana isagoo ay maqlayaan buu ilaahay barya rabbi hablii ilaahay ow isii xukman xikmad waalxiqnii bisaalixiin dadka waa wanaagsanna ilaahay igu dar ilahay kuwaa iraaci siduu nabiguba u lahaa calayhi salaatu wasalaam allaahuma axyinaa muslimiin watawafanaa muslimiin waalxiqnaa bisaalixiin hayra khazaaya walaa mubadaniin ilaahayna noole anagoo islaam oo nadil anagoo islaamo saalixiintana raaci annagoo aan dulloobin doorsoominna allow hana doorinin buu nebigu leh alayhi salaam waalxiqnii bisaalixiin markuu sii dhimanayeyna kelmadii ugu dambaysay bahed allaahuma fi rafiiqi laclaa ilaahu jamaca kore malaa'igta iyo ambiyada iyo shuhadada igu dam wajcal lii ilaahay ow ii yeel buu nebigani ku ducaysanayaa lisaana sidqin carab wanaagsan fi laakhiriina dadka dambe carab wanaagsan ilaahay oo ay duceeyaan ilaahay oo ay ammaanaan aakhiriinta fiicfiican saasaana loo ammaanay wajcalnii ilaahay iga yeel min warasati jannati naciim jannada nicmada badan kuwa dhaxla kuwa dhaxla oo intii dad ay calaf ku lahaayeen markaa ay ka calaf go-een ay ka qadeen ay naarta galeen ilaahay ow kuwii dhexla halkaa iga yeel waqfir li abihi buui ilaahay oo aabbahay u dhaaf innahu kaana min adaalliin kuwa wuxuu ahaaday ambaday aabbihi suuratu maryam baynu kusoo maraynay siduu hadidayuu huruufayey wahjurnii maliyan haddaan sanamka ila caabudi weyday dhaaf buu lahaa isa joogi kari mayno inaan ima tiilin isaguna waa kano ilaahay oo aabbahay u dhaaf buu leeyahay ilaah u naxariiso laakiin alla wuxuu uhi wamaa kaana istikfaaru ibraahiima liabiih ilaa can mawcidatin wacadaha iyaah falamaa tabayana annahu caduwu lilah tabara'a minhu ina ibraahiima laawaahun xaliim istikfaartii oo aabihii istikfaarta u weydiiyey wuxuunay ahayd ballanqaad uu uhi sawfa astakfiru laka rabbi dee kolkiiba cadow ilaahay ina inuu yahay uu caddaadayn aabihii waa ka beri noqday markaa nebi ibraahim uu ka beri noqday إن إبراهيم لأواه حليم ولا تخزني هيهوتني يوم يبعثون مالك لصوصار يا خلقك مركا وحا حسي حديث صحيح النبي عليه الصلاة والسلام نبي إبراهيم به أيا مالك قيامها لا يستصيا يبوا عجبه مركا صادبة تنولى يا أبو إمي سانكوري وحا يسكذهب إمي سانكوري تايس كده إمي سانكوري أطيعت بتبادله aabba maantaba laa casii kale yowm buu leeyahy aabba maantaba ku caasii maayo bal dhanuuni dhaqaasi kolkaasaa dabeedna uu isku dayay ergo wuxuu yihi ilaahay waxaad ii ballan qaaday anlaa tukhzinii yowma yubcatuun inaanad ihoojinin dee waa kan ducadana ilaahay u aqbalay walaa tukhzinii yowma yubcatuun maalinka khalqiga lasoo saaray inaanad ihoojinin dee khizi iyo dulli ka weynna ma jiro nin aabihii uu naar galay kolkaasaa ilaahay uu yihi waa laga diiday macnaha kaafir inaanu ilaahay janno gelinayn baa uu sheegay in yar kadibna waxaaba leeyihi bal ibraahim oo halkaa eeg halkaasuu eegay mise wuxuu arkay waraabe bidiif kolkaasaa dabeedna abiiba waraabaha loo eegeysay liannahu alla doori bu aha markuu ifkii joogay ayuu xaqiiqada dooriyo imikana alla doori baa ilaahay uu ka dhigay waraaba labaa diikha laydha kolkaasaa afarta haddii la qabtoo naartaaba lagu warfiyey war ma jiro isagaaba ka garaabo waxau ihi yowma maalin ilaahay oo hayhoojinin laa yanfacu maalu walaa banuun aanu dad iyo duuniyo waxba anfacayn maalun xoolo walaa banuuna iyo wiilal midna waxba ma anfaco dadku hadday maanta labadaa ku dhaartaan xoog iyo xoolo inay xoog badan yihin fara badan yihin xoolo badan yihin hadday ku dhaartaan waxba ma anfacayo waalidna waxba ma anfaco wey ilaa man ata allaha qofka ilaahay ula yimaado biqalbin saliim qalbi caafimaad qaba qalbiga caafimaadka qabaana waa ka aanu shaki iyo shirki iyo nifaaq ku jirin wey waa qalbiga goorta oo caafimaad qaba wey ee cudurada dila qalbiga ee khatarta badan kolka uu qalbigu ka fayow yahay wey marka aakhiro waxaa lagu badbaadaa niyad samaan iyo daacadnimo ayaa lagu badbaadaa saa ilaahayba u tilmaamay laakiin waxa dadku ay ku faanaan adduunyada inay badbaado bidaan maya idan markaa qalbigiisa qofku inuu raajaco bal nooca uu yahay iyo muuqaalku uu leeyahy kii madooba iyo kii cadaaka uu yahay waa muhiim weye alam yaani liladiina aamanuu an takhshaca quluubuhum lidikri illah wamaa nazala min alxaq walaa yakunuu kaladiina uutuu lkitaaba min qablu fadaala calayhim alamad faqasad quluubuhum alla waxau ihi wauslifat iljannatu jannadii waxaa loo soo dhoweeyey iyadoo bilicsan oo isqurxisay lilmuttaqiin dadkii ilaahay ka cabsaday waa awliyadii ilaahay muttaqi haddaad aragto waa weliga ilaahay waburizat iljaxiim naartii jaxiimana waxaa loo soo banbixiyo debadda loo soo dhigay lilghaawiina kuwii halowsanaa ee ambaday ayaa debadda loo soo dhigay badda xeeligeeda marka lagu joojiyo iyo halka ay biyuhu soo haraaciyayaan mawjadaha iska soo daba kacaya muuqaalkaasoo kale iyadoo le baa lasoo joojiyay wa qiila lahum waxaa lagu yihi aynamaa kuntum tacbuduun wixii aa caabudayseen mee dad yahow ee min duuni illaahi aanan la ahayn hal yansuruunakum maydin hiilinayaan aw yantasiruuna iyagu se maisku guntanayaan bal waaba laydin weydiiye lahyo badan baa ifkii la hadal haye maya buu ilaahay leeyahy iyagu wax ma idin tarayaan iyagu se wax ma taransanayaan wax badan baa la caabuday me waa su-aal aada u adag alla waxau ihi dee markii ay da aamuseen ilaahay wuxuu ihi fakubkibuu fiiha waa lagu afgembiyey naarta dhexdeedii hum kuwan iyo walqaawuuna kuwii ambalay hum waxa weeyaan kuwii la caabudayey iyo walqaawuuna kuwii ambadae iyaguna caabudayey iyo wa junuudu ibliisa ibliis colaalkiisii ajmacuuna say u dhan yihin ibliis iyo colaalkiisa iyo kii la caabudayay iyo kii wax caabudayay intiiba kubkibu fiiha macnaha kabkaba waxa weeye alqaa bacdahum calaa bacdin barhkoodba barhka kale ayaa lagu dul tuuray si bilaa naxariis saasaa la isugu riixay iyadoo weliba ay iska dul dhacayaan iyadoo weliba afgabbi ay wada daadanayaan qaaluu waxay yidhaahdeen marka murankaasaa ka dhex bilaabmay qaaluu wahum fiihaa yakhtasimuun saasay socanaanteen waxaa kii la caabudayay kii wax caabudaybaa labadiiba ishiifayaan oo haaraankaasaa bilaabay halaagaasuu leeyahay gaalnimadiiyo ilahay oo laga durka allahu aclam